fi ducana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laantaaf soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo khamiisa taarikhduna ay tahay shanta bisha disembar ee sanadka laba kun iyo afariyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana boggayaga v o a somaali.com haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan etoobiya oo soo dhoweysay dhexdhexaadinta ay soo jeediyeen dalalka kenya iyo weliba uganda si loo xaliyo khilaafka ka dhexeeya soomaaliya waxaa kalooda dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhiga v o a oo aan ku eegayno howlaha horyaalla madaxweynaha la doortay ee somalilan cabdiraxmaan ciro cabdiraxmaan ciro wuxuu ayiiday horena uu ayiiday markii ay somalilan ay wada saxeixdeen safgaradkii badda ee etoobiya iyo somalilan u dhexeeyey marka waxaan filaynaa oon dareensannahay inaanay wax fara badan iska bedelaynin waxaa keliya kusoo kordhi karayaa waxa weeye inuu yaro transparent noqdo siduu madaxweynaha ladoortay laftigiisu sheegay oo la geeyo golayaasha xeerdejinta
waxaa kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka waqooyiga dalka suuriya xubintii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydiiye oo waliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa militariga dalka suuriya ayaa sheegay in ciidamadooda ay kala baxeen magaalada bartamaha dalkaasi ku taalle xamaa kadib dagaal culus oo ay la galeen xoogaga fallaagada amaba mucaaridka taasoo calaamad u ah guuldarro kaloo weyn oo ku timi madaxweynaha dalkaasi ee bashaar al asad islamarkaana ka soo gaadhay dagaalka sokeeye weli ka socda dalkaasi ciidamada ayaa khamiistana maanta soo saaray bayaan ay ku sheegayaan inay ciidamadooda dib ugu geynayaan meel ka baxsan xamaas si ay u ilaaliyaan dadka rayidka ah ee magaalada kooxaha mucaaridka ah ayaa subaxnimadii iyaguna saaka sheegay in ay magaalada galeen oo ay qabsadeen xabsigeeda islamarkaana ay sii daayeen maxaabiis qabsashada xamaa ayaa timi maalmo kadib markii ay fallaagadu qabsadeen magaalada waqooyiga dalkaasi ku taalle xalab waxaana waa weerarkii ugu weynaa ee lagu qaado xalab tan iyo sannadkii laba kun iyo lix iyo toban xilligaasoo ciidamada dowladda suuriya oo ay taageerayaan maleeshiyaad ay iiraan garab siiso iyo weliba ciidamada cirka ee ruushku ay ka saareen mucaaridka qaybaha bari ee magaalada xilligii ugu xumaa ee dagaalka sokeeye dalka suuriya oo halkaasi ka socday madaxweynaha dalka kuuriyada koonfureed yon zuk yol ayaa awoodda dalkaasi weli ku sii dhegan xilli xisbigiisu ku dhawaaqay inay ka soo horjeesan doonaan mooshinka maamuska xayuubinta ah ee laga soo gudbiyey kadib markii uu soo saaray xukun deg deg ah oo muddo kooban jiray islamarkaana adduunka ka yaabiyey yoon ayaa hakiyey xukunkii rayidkaa saacadihii dambe salaasadii islamarkaana ciidamo iyo weliba diyaaradaha helikobtarka ah u diray baarlamaanka taasoo keentay in baarlamaankuna ay cod u qaadaan islamarkaana ay ku qasbaan inuu ka laabto tallaabadaasi kadib habeen dalkaasi uu ku jiray mudaaharaad iyo weliba kacsanaan xulafada dalka suuriya aan idhaahda dalka kuuriyada koonfureed ayaa iyaguna ku baraarugay tallaabadan waddankaasi u qaaday waddanka maraykanka ayaa sheegay inay keliya ka ogaadeen telefishinada mucaaridka dalkaasi ayaa iyaguna si deg dega u gudbiyey mooshin maamuska xayuubin ah oo ay ku sheegeen in madaxweynaha dalkaasi uu si weyn uga xadgudbay dastuurka iyo weliba sharciga waxaana mooshinkaasi ay u gudbiyeen xilka xayuubinta oo ay ku sheegeen in ay lagu wado in cod loo qaado toddobada fiidnimo ee maalinta sabtida haddii mooshinkaasi xilka xayuubinta la ansiixiyo ayaa yoon waa madaxweynaha dalkaasi ee laga joojin doonaa shaqada isagoo sugaya go-aanka maxkamadda dastuuriga haddii garsoorayaashu ay ogolaadaan ayaana yoon xilka qaadista lagu samayn doonaa waxaana doorasho cusub oo waddankaasi laga qaban doonaa muddo lixdan maalmood gudahooda ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta dalka siraleon ayaa maanta oo khamiis ah bilaabay ololaha qaran ee tallaalka halka mar la qaadanayo ee cudurka ebola kaasoo ah kii ugu horreeyay ee noociisa laga hirgeliyo galbeedka qaaradda afrika halkaasoo toban sanno ka hor uu ka dilaacay xanuunka halista ahaa oo ay ku dhinteen kumanaan qof cudurkan ebola ee sanadkii laba kun iyo afar iyo toban ayaa ahaa mid aada u dhimasho badnaa islamarkaana dad badan ay ugu dhinteen galbeedka qaaradda afrika hase yeeshee dalkaasi siraleon ayaa ugu saameyn badnaa iyadoo ay ku dhinteen ku dhowaad afar kun oo qof oo ka mid ahaa dad ka badan koob iyo toban kun oo qof oo guud ahaanba caalamka laga diiwaangeliyey in cudurkani uu ku dhacay dalkan ayaa sida oo kale lumiyey amaba ay meesha ka baxeen shaqaalihii caafimaadka ee dalkaasi iyagoo boqolkiiba toddoba ay lumiyeen sababa la xidhiidha cudurkaasi iboola daraadiid walaa tallaalkan qaran ayay dowladdu furinaysaa iyada oo kaashanaysaa iskaashiga caalamiga ah ee tallaalkan ee gavi hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo weliba hay-adda carruurta ee qaramada midoobay waxaana lagu beegsan doonaa labaatan kun oo ah shaqaalaha safka hore ah guud ahaanba dalkan sida ay sheegeen mas-uuliyiintu mar aanu mana aanu jirin tallaal la isla ogol yahay xilligii cudurkani uu dilaacay sanadkii laba kun iyo afar iyo toban markaasoo laga diiwaan geliyey ilaa iyo siddeed iyo labaatan kun oo kiis kaasoo ka bilaabmay dalka guinea ka hor inta aanu u tallaabin islamarkaana aanu xuduudaha uga gudbin oo aanu gaadhin dalalka siraleon iyo weliba liberiya kuwaasoo ahaa labada dal ee iyagana sida weyn uu saameeyey xanuunkan dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida aan ku bilowna dowladda etoobiya ayaa soo dhoweysay qorshaha kenya iyo weliba uganda kaasoo ay ku doonayaan in ay ku dhexdhexaadiyaan khilaafka soo kala dhex galay amaba ka dhexeeya soomaaliya warkan ayaa waxaa inoo soo koobaya maxamed colaad xasan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya nabiyad gatajo ayaa magaalada adis ababa ugu sheegay suxufiyiinta in etoobiya ay weligeed aaminsanayd in wixii khilaafaada lagu xallin karo wadahadal iyo wadaxajood nabadeed mar la weydiiyey in ciidamada etoobiya ay dhowaan ka bixi doonaan soomaaliya sida ay dalbatay dowladda soomaaliya si toosa ugama uusan jawaabin getajo balse waxa uu ku celceliyey in dagaalka ka dhanka al-shabaab ee soomaaliya uu sii socon doono jawaabta etoobiya ayaa ka dambeysay kadib markii soddonkii bishii ina dhaaftay ee nofembar uu madaxweynaha kenya william ruuto uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha uganda yueri museveni ay gacan ka geysan doonaan dhexdhexaadinta khilaafka u dhexeeya labada waddan ee dariska ah ee ethoobiya iyo soomaaliya kaasoo uu sheegay inuu halis gelinayo xasiloonida gobolka ethoobiya oo aan bad lahayn oo ay soomaaliya kaga sugan yihiin kumanaan askari si ay ula dagaalamaan kooxaha argagixisada ee al-shabaab ay ku jirto ayay dowladda muqdisho isku khilaafeen qorshe ay ku doonayso inay deked uga dhisato somalilan taa beddelkeedana ay somalilan kala shaqayso sidii ay aqoonsi caalamiya ku heli lahayd soomaaliya ayaa heshiiskaasi ka carootay oo aragtay mid jebinaya madax bannaanideeda qarannimo iyo midda dhuleed heshiiskaasi oo ku eg is-afgarad ay adisababa ku kala saxiixdeen madaxweynaha talada kasii degaya ee somalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa ethoobiya ka karaynaya dhulbadeed labaatan kilomitira oo ku teedsan badda cas si ay uga dhisato deked iyo saldhig militari somalilan waxay halgan dheer ugu jirtay sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalami ah inkastoo ay iskeed isku maamulaysay oo ay ku nooloonaysay nabad iyo xasiloonitan iyo markii ay ku dhawaaqday madax bannaanideeda kii haddana weli ma aysan helin aqoonsi caalamiya khilaafka ethoobiya iyo soomaaliya ayaa xukuumadda muqdisho u soo dhoweeyey dalka masar oo muddo sannado ah ethoobiya kula muransanaa biyo-xireenka weyn ee ay adisababa ka dhisayso webiga niil iyo eritreya oo iyaduna cadow ku ah ethoobiya isku dayo dhowra oo lagu doonayay in lagu xaliyo khilaafka labadan waddan oo ay garwadeen ka ahayd dowladda turkiga oo ay ku jireen wadahadallo ka dhacay ankara ayaa lagu guuldaraystay in laga midho dhaliyo somalilan waxaa bartamihii bishii hore ka dhacay doorasho madaxweyne loogu doortay guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro markii heshiiskan isafgaradka la saxiixay waxaay ethoobiya iyo somalilanba sheegeen in muddo kooban loogu bedeli doono heshiis dhaqangala hadda ku dhowaad sanad ayaa ka soo wareegtay madaxweynaha la doortay ee somalilan cabdiraxmaan ciro inkastoo uusan weligiis diidin heshiiskan ama m o u-ga etoobiya iyo somalilan ay kala saxiixdeen haddana xilligii uu ku jiray ololihiisii doorashada iyo waraysi uu siiyey v o eda in haddii la doorto uu dib u egis ku samayn doono heshiiskaasi
aad iyo aad ayuu mahadsanyahy maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay kooxda mucaaridka ah ee dalka suuriya ayaa sheegtay in ay maanta oo khamiisa bilaabeen inay gudaha u galaan magaalada xamaa oo ah magaalo weyn oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda suuriya ciidamada dowladda iyo weliba kuwa ruushka oo duqaymo culus oo cirka ah ku taageera ayaa isku dayaya inay ka hortagaan guulo cusub oo ay kooxdan fallaagadahi ka gaadho dagaalka warbixinaya arrintan wakaaladda wararka ee reuters ka qortay waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray
taliyaha fallaagada suuriya xasan cabdulgeni ayaa baraha bulshada waxa uu soo dhigay fariimo uu ku sheegayo in kooxaha kacdoonka wada ay bilaabeen inay gudaha u galaan magaalada xama warbaahinta dowladda ayaa goor si horreysa waxay sheegtay in ciidamada dowladda taabacsane ay iska caabiyeen weerar ay fallaagadu ku soo qaaday militariga suuriya ayaa wax kama jiraan waxa uu ku tilmaamay warar ay fallaagadu baahinayso oo sheegaya in ay galeen xaafad ka mid a magaalada xama kooxaha ka soo horjeeda dowladda suuriya ayaa tan iyo talaadadii lasoo dhaafay dagaal xoogani waxa ay kula jireen ciidamada dowladda iyagoo isku dayayay inay qabsadaan magaalada xama dagaal culus ayaa xalay dhex maray ciidamada suuriya oo ay taageerayaan kuwa kooxaha ay iiraan taageerto ah iyo ciidamada ruushka iyo ciidamada fallaagada duulaanka ku ah xama toddobaadkii hore fallaagada waxa ay la wareegeen magaalada ugu weyn ee waqooyiga suuriya ee xalab waxaana tan iyo markaasi ay wadaan duulaan ay ku doonayaan in ay ku sii turkaan dhinaca koonfurta iyagoo gaaray buur istaraatiiji ah oo waqooyiga ka xigta magaalada xama talaadadii xama waxay ku sii jirtay gacanta dowladda intii u socday dagaalka sokeeye kaasi oo qarxay labadii kun iyo kow iyo tobankii oo looga soo horjeeday xukunka madaxweyne bashaar al asad kacdoonkan dib u soo noolaaday ee ka dhanka ah xukuumadda suuriya iyo guulaha ay gaarayaan fallaagada ayaa argagax ku keenay dimashik iyo xulufadeeda ruushka iyo iiraan magaalada xama ayaa waxay dhacdaa saddex meelood meel jidka isku xira xalab ilaa dimashik qabsashadeeduna waxa ay waddada u xaaraysaa in fallaagada ay hore u sii maraan homos oo ah magaalada ugu weyn ee bartamaha suuriya ku taalla taasi oo ah magaalo isgoys ah oo isku xirta inta badan gobollada ugu dadka badan suuriya xama waxaa sidoo kaleeto muhiim ay u tahay gacankuhaynta laba magaalo oo waaweyn oo ay ku nool yihiin bulshooyin xagga diinta laga tirada badan yahay muhradda oo ay ku nool yihiin dad badan oo masiixiyiin ah iyo salaamiya oo ay ku nool yihiin muslimiinta ismaaciiliyiinta kooxda ugu awoodda badan fallaagada waa islaamiyiinta sunniga ah ee xayaat taxriir ashaam oo hore uga tirsanaa jirtay ururka alqaacida ee suuriya hogaamiyaha ururka abu maxamed al golan ayaa waxa uu ballan qaaday inuu daafici doono dadka diimaha laga tirada badan yahay ee suuriya balse qaar badan ayaa weli ka baqaya fallaagada tallaabahaastaan u ahayd taariikhda xilligii magaalada laga saaray fallaagada labadii kun lix iyo tobankii ayuu arbacadii booqday qalcadda taariikhiga ah ee xalab kadib muddo bilo ah oo ay magaalada go'doon ku hayeen xalab waxaay ahayd magaalada ugu weyn ee suuriya dagaalka ka hor kooxdan xayaa taxriir ashaam iyo kooxo kaleeto ee fallaagada ah ayaa isku dayaya inay markaasi ay ku xoojiyaan maamulkooda xalab si ay u hoosgeeyaan maamulka waxa loogu yeero dowladda badbaadada oo ay ka dhiseen deegaankooda waqooyi galbeed dadka ku dhaqan magaalada xalab ayaa sheegay inay jirto cunto iyo shidaal yari waxaana la jaray adeegyadii isgaarsiinta ruushka iyo iiraan ayaa muhiim u ah guusha bashaar al asad ee dib u soo celinta inta badan dhulka suuriya iyo dhammaan magaalooyinka waaweyn intii u dhexaysay labadii kun shan iyo tobankii ilaa iyo labaatankii waxaana ay ku dhaarteen inay mar kale caawinayaan dowladda asad laakiin moscow ayaa waxay diiradda saartay dagaalka ukrein halka xulufada ugu muhiimsan ee iiraan ee gobolka ee xisbullah oo sannado badan door muhiima ka cayaaraysay taageeridda asad ee suuriya ayaa khasaare xooggan waxay kala kulantay dagaalka ay kula jirto israa'iil ee lebnaan ka socda labadii bilood ee lasoo dhaafay duqeymaha cirka ee ruushka uu ka geysanayo goobaha mucaaradku ay ku sugan yihiin ee waqooyiga suuriya ayaa si aad ah u sii kordhay toddobaadkii lasoo dhaafay sida ay sheegeen ilo ciraaq iyo suuriya ku sugan kooxaha maleeshiyaadka ee ciraaq ee ay taageerto iiraan ayaa iyaguna waxay xoojiyeen jiidaha hore ee dagaalka kadib markii ay dagaalyahaano ay ka soo gudbeen xadka isniintii
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinaya warbixintaasi oo xaaladda waddanka suuriya ay ka diyaarisay wakaaladda wararka ee royters sida laga soo xigtay diiwaangelintii ugu dambeysay ee dowladda sbain muhaajiriin fara badan ayaa soo gaadhay jasiiradda canary ee dalkaasi kuwaas oo ka yimi galbeedka qaaradda afrika sannadkan sbain ayaa qorsheynaysa inay fiisooyin dalku jooga ah ay ugu yaboohdo amaba ay siiso boqolaal kun oo muhaajiriina kuwaas oo aan sharci ahaysan islamarkaana hore ugu sugnaa dalkeeda iyadoo dowladduna ay sheegtay inay u baahan tahay shaqaale dhallinyaro ah si ay u kobciso dhaqaalaheeda henry rijwal ayaa warbixintan noo soo diray waxaana inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan qiyaastii in ka badan kow iyo afartan kun oo muhaajiriin ah ayaa dooyo ku tegay jasiiradaha canary island ee dalka sbain iyagoo ka yimid galbeedka qaaradda afrika intii u dhexaysay janaayo kowdeedii iyo soddonkii bishii nofembar ee la dhaaftay ee sannadkan sida laga soo xigtay tirooyinka dowladda oo sheegtay in tiradani ay tahay midii ugu badnayd dhowaanahan dadka sbain u haajiray ayaa inta badan waxay ka soo jeedaan dalalka maali senegaal iyo morocco dadka waaweyn ee muhaajiriinta waxaa lagu hayaa xerooyin ku meel gaara oo ku yaala jasiiradda kanari iyagoo sugaya in loo wareejiyo meelo kale oo dhulweynaha sbain ah dadka xeryahaasi ku meel gaarkaa ku jira waxaa ka mid ah booker guaye oo soddon iyo lix sano jira kana yimid dalka mauritaniya waxay siin doonaan tikidhada safarka dhulweynaha qof walba laakiin arrintu ma fududa qof kastaa wuxuu sugi doonaa wakhtigiisa waxaan ka soo gudubnay dhammaan dhibaatooyinka badda waxaan qabaa in inta soo hartay aan u dulqaadan karno sbain ayaa dib u habayn ku samaynaysa siyaasadda ka dhanka ah socdaalka ee ay la qabaan dalalka yurub inteeda kale xukuumadda madrid ayaa ku dhawaaqday qorshayaal ay fiisooyin ku siinayso muhaajiriin gaaraya saddex boqoloo kun oo aan sharciyaysnayn oo horay u sii joogay sbain sannad kasta yaboohaasi oo socon doona saddexda sane ee soo socota taasoo u oggolaanaysa muhaajiriinta inay joogaan oo ay ka shaqaystaan sbain sbain waxay u baahan tahay canshuuraha shaqaalaha dhallinyarada ah si ay u maalgeliso ama ugu bixiso qarashaadka dadka waaweyn ee howlgabka ah iyo daryeelka caafimaadka dadkeeda da'da ah waa tan wasiirka socdaalka ee sbain elma zais sbain waa inay kala doorataa inay noqoto dal furfuran oo barwaaqo ah ama inay noqoto waddan xirxiran oo faqiira annaguna midda hore ayaanu doorannay taasi waa sababta ay horeba u jireen laba dhibic sagaal milyan oo ajaanib ah oo bixinaya tabarucaadka dadka howlgabka ah iyo canshuurta waddanka dalkugalka ama fiisooyinka shaqo waxaa keliya oo la siin doonaa muhaajiriinta ku sugan sbain gudaheeda isla mar ahaantaana madrid waxay sheegtay inay joojinayso soo galootiga cusub iyadoo la samaynayo heshiisyo ay la gelayso dowladaha afrikaanka ah si loo xakameeyo socdaalka muhaajiriinta sharci darrada ah loona kordhiyo ilaalada xeebaha sbain ayaa sidoo kale ku baaqday in hay-adda xuduudaha midooda yurub ee frontex ay dib u bilowdo howlgalladeeda gobolka laakiin jasiiradda canary island xiisadaha ayaa sii kordhaya dadka reer sbain ayaa dhigay mudaharaadyo ay kaga soo hor jeedaan heerka sare ee socdaalka muhaajiriinta uu gaaray rudy royman waxa uu ka mid yahay hogaamiyaashii mudaharaadka hadda uma baahnin soo galooti si ay u shaqeeyaan waxaan u baahannahay waa inaan shaqada siino dadka jasiiraddan kanari iyo guud ahaan dadka reer sbain waa inaan ka taxadirnaa dhulkeenna dadkeenna carruurteenna oo aan ku dhiirigelinno dadka jasiiraddan iyo sbain oo dhan inay carruur dhalaan sababtoo ah haddii kale dad kuma harayaan sbain iyo kanari waxaan lumin doonnaa aqoonsigeenna doodda tahriibka sharcidarrada ah waxay in muddo ahba ka ahayd musiibo saamaysay guud ahaan dalalka yurub marka la eego kuwa ku dhimanaya safarradooda badda ka hor intaanay soo gaarin dhulka ay ku haminayaan safarrada muhaajiriinta ee ka imaanaya xeebta badweynta atlantiga ee afrika ilaa jasiiradda kanari ayaa weli ah mid ka mid a waddooyinka ugu dhimashada badan yurub ee ay muhaajiriintu isku biimeeyaan hay-adaha gargaarka iyo kuwa xuquuqda aadanaha waxay qiyaasayaan in ku dhowaad kun qof ay ku dhintaan bil walba marinkan iyagoo isku dayaya inay u gudbaan sbain ama ay u sii maraan meelo kale oo yuruba
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsiiyey maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo diyaariyey henry rijwal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a aan ku eegayna howlaha horyaalla madaxweynaha la doortay ee somalilan cabdiraxmaan ciro falastiin axmed iimaan ayaana inoo soo jeedinaysaa barnaamijka
somalilan waxaa wax ka yar laba toddobaad xilka la wareegaya madaxweynaha la doorta cabdiraxmaan maxamed ciro isbeddelka maamul ee ka dhacay somalilan wuxuu keenay in wax layska weydiiyo waxa ay ka beddeli karto xaaladdii ka taagnayd gobolka geeska afrika guud ahaan xiriirka soomaaliya iyo somalilan si gaar ahna heshiiskiis afgaradka ee ay kala saxiixdeen etoobiya iyo somalilan kowdii janaayo sannadkan labada kun iyo afarylabaatanka madaxweynaha la doortay waxaa horyaalla howlo adag iyo fulinta ballamo culus oo uu qaaday xilligii ololaha doorashada oo ay ka mid tahay xal nabadeed oo loo helo aayaha gobollada sool iyo sanaag ilaalinta xidhiirka somalilan iyo jabuuti oo sannadkii dhowaa isna gaara meel aan wanaagsanayn iyo sidoo kale wadiiqo shaqaysa oo dhaba in loo helo wadahadalladii soomaaliya iyo somalilan haddaba muxuu madaxweynaha la doortay cabdiraxmaan ciro ka bedeli karaa xaaladda cakiran ee gobolka ee ka dhalatay heshiiskiis afgarad ee somalilan ay la saxiixatay ethoobiya kaasoo u oggolaanaya ethoobiya inay hesho marin badeed sidoo kalena saldhig militari ay halkaasi ka samaysato taasoo beddelkeedana ay somalilan ka heli doonto aqoonsi in ay tahay dal madax bannaan ethoobiya waxaa su-aashaasi ka jawaabaya mubaarak cabdi ismaaciil garyaqaanka guud ee golaha wakiilada somalilan walaal siduu sheegay madaxweynaha la doortay somalilan saddex tobankii november cabdiraxmaan ciro wuxuu ayiiday horena uu ayiiday markii ay somalilan ay wada saxiixdeen isafgaradkii badda ee ethoobiya iyo somalilan u dhexeeyey marka waxaan filaynaa oan dareensannahay inaanay wax fara badan iska bedelaynin waxaa keliya kusoo kordhi karayaa waxa weeye inuu yaro transparent noqdo siduu madaxweynaha la doortay laftigiisu sheegay oo la geeyo golayaasha xeerdejinta sidoo kalena ama baarlamaanka detaileska ama termis of agreementkana wax laga bedela ama la eego lakiin in principal ama mabda ahaan madaxweynaha la doortay xisbigiisu way soo dhoweeyeen isafgaradka etoobiya u dhexeeya somalilan waxaana sheegeen wax kastoo ay dani ugu jirto ixtiraafka somalilan inaanay siyaasadeynaynin ama aanay dhibaato warkinin dadka qaar ayaa qaba in isbeddel weyn aanu arrinka heshiiska isfahamka ee labada dhinac aanu ku samayn doonin madaxweynaha la doortay cabdiraxmaan ciro marka xafiiska uu yimaado balse ay dhici karto in waxyaabaha qaar dib loo eego ama isbeddello yar lagu sameeyo sida uu sharxayo brofesor xuseen warsame oo bara ka ah jaamacadda calgary ee dalka kanada
falastiine horta marka hore ii ogolow in aan v o eda u mariyo madaxweynaha cusub ee halkaa laga doortay hambalyo iyo dadkii soomaaliyeed ee magaranaysa reer somaliland ku codeeyey nabadgelyada ku codeeyey inaan u hambaliyeeyo oo xildhibaatada keliya meelaha marka laguma dagaalamin hub laguma dagaalamin gacan laguma dagaalamin waxaa lagu dagaalamayey heese macmacaan baa lagu dagaalamayey waxaan leenahay hambaliyo laakiin sidaad sheegtay weeyaano waxaa hor yaalla madaxweynahan howlo aad u adag baa hor yaalla ta u horeysana waxa weeyaan arrintii m o u d ama heshiiskii ahaa kumeelgaarka ahaa ee ay sameeyeen ee isku qasay magaranaysa geeska africa inuu bal marka hore go-aan ka gaadho waxaanan anigu odhan lahaa waxaan ka filayaa kolba dadka waxyaala badan baa laga filayaa ee waxaan ka filayaa heshiiskan waxaa gaadhay madaxweynihii ka horreeyey iyo prime ministerka etoobiya ayaa gaadhay isagu ma gaadhin waxaan isleeahay markaa wuxuu xor u yahay uu yeeli karayaa inuu wax ka bedelo hadda ugu yaraan hadduuna xataa wada tuurina uu wax ka bedelo oo meesha ugu darayd ee khilaafku ka imanaya wuxuu ahaa ciidamadan la keenayo etoobiyaanka la keenayo ayuunbaalku ahaa haddii baacbisharikiya wuxuu yahay oo deked baa la dhisayna laleeyahay oo saylac baa la dhisaya deked laga dhisaya laleeyahay wax dhibaato ku jirtaa ma jirta e waa la wada samaysan kari lahaa maalgelinta waa laga qaybsami lahaa ta ugu darana waa ciidanka marka hadduu markuu ugu yaraado waa in horta ciidanka ka takhallusaa iyo arrimaheedaas dabeetana markaa caad bay kusoo noqonaysaa khatar weyn baa ku jirta inuu arrintaa haddii uu ka tanaasuli waayo dowladda federaalka soomaaliya oo culaysyo dhowr ahi hadda ay gudaha ka haystaan ayaa iyana isha ku haysa bal haddii isbeddelka maamul ee somalilan uu xaaladda wax ka bedeli doono rofeor liibaan ciise oo bara sare ka ah jaamacadda muqdisho ayaa sharxaya rajada madaxweynaha la doortay ee somalilan cabdiraxmaan ciro uu gobolku ka qabo ani waxayla tahay madaxweynaha madaxweyne cabdiraxmaan ciro ee dhowaan la doortay rajo badan baa lagu xirayaa dowladaha geeska ha ahaado iyo shacabka reer somalilan waxa uu ku galay doorashada iyo maxaa la yidhaahdaa marka uu isdiyaarintii doorashada uu sameynayay balladihii uu qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa in xasilooni la helayo in isbeddel la helayo waxaa xasiloonida laga helayona waxa weeye colaadaha somalilan waqtiyada ugu dambeeyey ka dhacay ha noqoto sool oo uu yiri waxaan ku xalinayaa wadahadal iyo mataqaanaa iyo isu dhimrin iyo wax kasta oo keenaya rabsho ama dhibaato iyo colaad marka heshiiskii somalilan iyo ethoobiana ma aha kala fikrad wanaansho oo dadkii somalilan dhexdooda inuu ka abuuray iska badaaye geeska dhan ayay mushkilad weyn ka abuuray oo soomaaliya ayaa yacni tilmaamtay in lagu xadgudbay waxaa la yidhaahdaa gobonimadeeda dowladihii africa iyo meelo fara badanna dacwadeeda iyo aragtideeda gaarsiisay dowladda etoobiya ayaa lafteeda isha ku haysa maamulka cusub ee imaan doona iyo weliba sida xaalku noqonayo inkastoo somalilan iyo ethoobiya ay lahaayeen xiriir soo jireen ah ayna jiraan dana ganacsi iyo kuwo amni oo ka dhexeeya labada dhinac oo wadaaga xuduud waa kan garyaqaan mubaarak cabdi ismaaciil oo sharxaya ethoobiya entii ay somalilan jirtay gaar ahaan madaxweynahaashii iyo xukuumadihii soo maray isbedello kala duwan bay lalahaayeen ay ka mid yihiin kuwo ganacsi iyo kuwo isgaarsiineed iyo kuwo isku socod oo xadka ay wadaagaan ba aada u dheer iskuna furan oo lawaanu axdi ganacsi ama trade treaty aanu labada dhinac u dhexayn oo uu sidoo kale ka dhexeeyay heshiis isdhaafsi maxaabiiseed oo ay wadagaleen labada dal haddana waxay u eg tahay labada dhinacba inay committed ku yihiin markaynu eegno ethoobiya oo ahayd dalkii ugu horreeyay dhambaal hambaliyaa usoo diray madaxweynaha la doortay iyo safiirka ethoobiya hargeysa oo booqday madaxweynaha la doortay oo gurigiisa ku booqday iyo somalilan madaxweynaheega la doortay koonseen ka qabin m o u ga ethoobiya iyo somalilan wada galeen in heshiiskii uu inuu xiriirkii iyo waxyaabihii ay ka wada shaqayn jireen dhinacyadu ay sii socon karaan laakiin ta aan la hubin waxa weeye heshiisku xukuumaddan cusubna may hirgelin doontaa mise wakti badan ayuu qaadan doonaa sidoo kale waxa uu heshiiskiis afgarad ee ethoobiya iyo somalilan hakadgeliyey wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan waxaana dad badani hadda ay rajaynayaan in madaxweynaha cusubi uu ilgaara ku eegi doono taas iyo weliba xiisadda gobolada sool iyo sanaag sida uu qabo rofesor xuseen warsame maasha allah waa runta sidaa iyadoo bilaabantay bay arrintani maalin january one waxaan ku bilaabantay marka waa lagu soo celin karaa fursad baa jirta fursadaas waa maadaama dowlad cusub aa timid oo dowlad cusubi timid dowladdii soomaaliyeed marka u horreysa horta wakti yaroo ha siiso uu ku nasto madaxweynaha cusub la tashado dadkiisa la tashado wixii jiray uu sii barto dabadeetana labada kooxoodba dan bay u tahay somalilan iyo soomaaliyaba dan bay u tahay in la yeesho wada hadallo xataa somalilan ha ka hadasho siday u guulahayd baa ka hadal laakiin dadkan soomaaliyeed waa ina wada hadlaa waxaa kaloo aad iyo aniga iilasi muhiima oo kheyr caadi ilasiya falastiinay hadalka u horeeya ee nabadda u horeeya uu bilaabaya madaxweynahan ha noqoto tii dadkii kala dhintay ee laascaanood oo kale oo xataa haddaan laysku soo noqonaynin oona dowlad lagu soo biiranoo ay dowladdooda iska ahaanayaan ss khatumo in nabad lagu wada joogo oo waa lase sheeg sheegan karaa somaaliya soomaaliyaba hadda somalilan way sheegataa haddana kuma soo qaado ciidamada dagaalo kuma soo qaado iyagana way sheegan karaan laakiin dagaal wax la yidhaahdo iyadana meesha laga saaro marka haddii wada hadallada la bilaabo laga bilaabo bal marka hore in xasaradii meesha laga saaro anigu intaas ayaan raje weyn ka qabaa inay dhici karto madaxweynaha la doortay ayaa waxa uu hore u ballan qaaday inuu xal nabadeed ku dhammayn doono xiisadda gobolada sool iyo sanaag waxaana laga rajaynayaa inuu ballantaasi fulin doono madaxweynaha la doortay sida uu qabo garyaqaan mubaarak cabdi madaxweynahan la doortay oo la sheegay inuu ahaa diblomaasi muddo shaqaynayay iyo afhayeenka aqalka wakiilada somalilan labiyo toban sano sidoo kalena ay dadka falanqeeya ku tilmaamaan inuu yahay oday nabadeed oo arrimihiisa u janjeeriya xagga maxaanku dhaha wadahadalka iyo negotiationka sida ku qoran buuggiisa manifeska xisbiga wadani bajkiisa jabtarkiisa koowaad waxay ku sheegeen inay ka shaqaynayaan midnimada qaranka oo ay arrinta soo bari ku gelayaan wadahadal iyo wadaxaajood aanay marnaba xal ahayn xabadi sidoo kale falastinay markuu bilaabmay dagaalka lascaanood madaxweynaha la doortay uu kasoo horjeestay isagiiyo xisbigiisuba maxaanku dhahday dagaalkii ka dhacay lascaanood ee dowladda somalilan ay ku qaaday sanadkii lasoo dhaafay magaalada lascaanood iyo gobolka soolbari waxay u egtay markaa inkastoo aanay hadda ay priority tahay laakiin aan hadda aanay dhammaan karin arrinta lascaanood sanad iyo laba marka la eego meesha waxaa ka dhacay dhimashada barakaca kala fogaanta iyo maxaabiista ay dhinacyadu kala haystaan iyo maamulka ka dhisan laftigeega oo aan la inkari karayn oo ka jira s s k oo iyaguna maaragtay doodooda sharci haysta ama rabitaankooga laakiin in dhinacyadu iskaga soo dhowaan karaan intanay hadda kala fog yihiin iyo jawi wada hadal waa laga yaabaa gaar ahaan in laga bilaabo in la furo jidka maxaanku dhaha laascaanood iyo isku xiro somalilan iyo in laisdhaafsado maxaabiista oo ku ballan qaaday madaxweynaha la doortay boqolka cisho ugu horreeya xukunkiisa inuu soo furdaaminayo afar boqoloo maxbuus siyaasadeed ah oo ciidan oo ku xidhan magaalada laascaanood waxay u egtay inuu hadal ku gelayaan laakiin inay wakti badan qaadanaysa u egtahay marka loo eego duruufta iyo waxa meesha ka dhacay inta leegta rofeor liibaan ciise ayaa ku talinaya in maamulka cusub uu xooga saaro sidii dib loogu soo celin lahaa wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan maadaama hadda la joogay sanado dheer ilaa soddobeeyo sano hadda la joogo in ay tahay in si dhabah loo wada hadlo oo mataqaanaa yani sidee loo wada noolaan karaa see mataqaanaa siyaasadda uu noqon karaa geeska africa oo nabad noogu wada noolaan karaa haddii dalka yani laba aragti oo kala duwan baa la qabaa oo midnimadii iyo goonigoosad xataa sidee yani si diibli looga wada hadli karaa ayaa ayaa muhiima ana marka waxaan is leeyahay ethoobiana maxaa la yidhaha somalilandna wixii gaartay yani bisayl oo hadda yani in ay waxa wax uga xiran yihiin inay tahay dowladda federaalka marka in ay haddaayan dowladda federaalka aysan wada hadal la gelin adduunka lama sheegin dowladdii aad xataa ka go-ayso ama kuu ogolaanaysa inaad madax banaanaato inaad si dhabah aad ula heshiiso weeyo ama aad wada dhigataan marka in bisayl waxay gaareen aan isleeyahay inay la hadlaan oo laga wada hadlo marka haddaan dib u fiirino bilowgii somalilandna saa ma ahayn qofkii la hadlaa ha loo jaro yaan lala hadlin laakiin hadda waa bisayl nooca kale haddana waxaan isleeyahay soomaaliya iyadana soomaaliya federaalka in madafkaas uu kasoo dhammaado oo calal aqal ahmiyadda uu leeyahay la siiyo oo wadahadal dhaba laga galo yani way wa waa leana mar walbaba wuxuu ku furi karaa haddii arrintaas dib la isaga dhigo sidii dhacday muddadii dheereedba dib ugu dhacday wuxuu mar walba ku furi karaa dhibaatooyin siyaasadeed buu ku furi karaa sida hadda etoobiya dhinaca kasoo gashay dadaalada iyo rajooyinka laga qabo maamulka cusub ee madaxweynaha la doortay cabdiraxmaan maxamed ciro ma ahan oo keliya mid gobolka ku kooban waxaa talaadadii tegay hargeysa wafdi ka socda maraykanka kuwaasoo ku bogaadiyey madaxweynaha xilka kasii degaya muuse biixi dadaalkiisii qabsoomidda doorashada iyagoo sidoo kalena madaxweynaha la doortay kala hadlay ilaalinta xasiloonida iyo barwaaqa gaarsiinta geeska afrika sidoo kale wafdi ka socday somalilan ayaa horraantii toddobaadkan waxa uu gaaray jabuuti oo aanay tan iyo markii heshiiska isfaham ee ethoobiya iyo somalilan ay kala saxiixdeen aanu xiriir wanaagsani ka dhexaynin isku soo wada duuba waxaa laga dhursugayaa sida isbeddelkan cusub ee hoggaanka somalilan oo u saameeya xaaladda kacsan ee geeska afrika iyo waxa uu soo kordhiyo intaana waxaa ku dhan barnaamijkii bandhigga v o a intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
aad iyo aad ayay umahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi dalka kenya ganacsatada ka shaqaysata hal abuurka teknolojiyadda oo hore dhib uga qabi jirtay halista waxaa u fudud amaan idhaahda helista khadka internetka ayaa hadda caawimaada ka helaysa maktabadaha maraykanka safaaradda maraykanka kenya ayaa hadda ka shaqaysa lix xarumood oo teknolojiyad ah kuwaasoo tii ugu dambeysay laga furay magaalada nairobi bishii hore victoria amunga ayaa warbixintan ka soo dirtay caasimadda kenya ee nairobi dadaalada kevin aboro uu ku doonayo inuu ku horumariyo barnaamijyadiisa iyo xirfadaha uu dadka baro ayaa muddo dheer ka xanibnaa aboro ayaa sheegay in kharashka ku baxaa uu ahaa mid aanu awoodaynin waxaan dhihi lahaa ma fududa in boos la helo mararka qaarkood waxaa lagaa doonayaa inaad kiraysato ama bixisid ama aad tagto hotel taasina waxay noqotaa mid aad qaali u ah goobtan ay safaaradda maraykanku samaysay ayaa ah goob dadka curinta leh siisa kaabayaashii iyo tababaradii ay u baahnaayeen aboro ayaa sheegay inuu helay taageeradii uu baahnaa waxay u dhaqmaan sida xarumaha tasiilaadka meel aan ku dhex socon karno oo aan ka heli karno labtob ama internet bilaasha ama meel bannaana oo aan ku samayn karo howlahayga iyo barnaamijyada markaasi ii yaalla lixdan goobood ee la siiyey magaca american corners ayaa laga sameeyey kenya kuwaas oo ay ku jiraan xarun laga dhex furay maktabadda qaranka kenya oo la daah furay bishii nofembar afarteedii sannadkii la soo dhaafay waxaan lahayn bandhigga fashionka oo la isugu yimid kaasi oo loo dhammaa dadkii isugu yimid waxay doonayeen inay ogaadaan sida loo sameeyo fashionka oo ay ku jiraan dadka naafada ah sidoo kale waxaannu soo bandhignay filimo gaagaaban iyadoo dadka la barayey sida loo sameeyo filimada gaagaaban ee arrimaha bulshada khubarada ayaa sheegaya in yaraanta ilaha taageerada iyo helidla'aanta lacagtu ay dilayaan riyooyinka dadka hal abuurka leh ee qaaradda afrika andrew fasnij waa isuduwaha hay-adda africa tex summit oo ah meel isku xirta shirkadaha bilowga ah kuwa waaweyn iyo dadka wax maalgeliya fisnij ayaa sheegay in hindisahani uu dadka hal abuur kale ee reer kenya ka caawin doono gudaha dalka kenya iyo dibaddiisaba haddii taasi ay gacan ka geysan karto isku xidhka maraykanka iyo afrika iyo kenya ama nigeriya amaan idhaahdo masar suuq kasta oo ay tahay taasi waa mid aad u wanaagsan sababtoo ah mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in isweydaarsiga cilmiga teknolojigu ay u baahan tahay iskaashi yar ama bilow ah xog ay dowladda kenya ururisay ayaa muujinaysa in shantii qofba hal ka mida shaqaalaha kenya ee da'doodu ay ka yar tahay shan iyo soddon jir uu shaqola'aan yahay laga soo bilaabo sannadkii laba kun iyo labiyo labaatan haddii aad qof barto sida loo kalluumaysto waxa uu naftiisa quudin karaa si ka wanaagsan marka aad siisa kalluunka marka xiriirka aan la leenahay maraykanka ee ku lugta leh taageerada shirkadaha yaryar ee bilowga ah jawi ganacsi abuurista qaabdhismeedka iyo nidaamka waxbarashadu waa waxaa ka jawaabi doona jihada istaraatiijiyadeed ee ay kenya u baahan tahay inay aado magaalooyinka mombasa laamu nukuru iyo kuwo kale ayaa martigelinaya xarumahan american cornerska loo yaqaano saraakiisha ayaa rajaynaya in hindisayaasha kuwan oo kale ahi ay nolol gelin doonaan curinta dhallinyaro badan oo reer kenya ah
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheer oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay magaalada nairobi ka soo dirtay victoria amunga halka weli aad nagala socotaana waa v o a
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska africa haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m ta sideed sideed redio resala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
dalka ukrain ayaa arbacadii dalbaday in ruushka uu soo afjaro waxa ay kiyeef waddankaasi ukrain ee ay ugu yaadhay ololaha aftuubka ee ugu weyn taariikhda casriga ah tan iyo intii uu dib loo soo celiyo amaba in dib loo soo celiyo carruurta reer ukrain ee sida qasabka ah looga kaxeeyo dhulkooda inta uu socday dagaalkan u dhexeeya ukrain iyo weliba ruushka kaasoo soo bilaabmay bilowgii sannadkii laba kun iyo labaiyo labaatankii haddaba warbixin ay v o a ka qortay arrintan waxaa inoo soo koobaya cabdiqaadir maxamed samakaab yukrain waxay raadinaysaa ku dhowaad labaatan kun oo carruur ah kuwaas oo si qasab iyo sharci darro ah looga masaafuriyey dhulkooda sida ay sheegtay dariya zarifna oo ah la taliyaha madaxweynaha yukrain iyo sarkaal sare oo ka tirsan hindisihiisa uu halkudhigga uga dhigay dib u soo celi carruurta yukrain zarifna oo sii hadashay ayaa tiri ilaa iyo hadda tirada dhabta ah ee carruurta ayaa laga yaabaa inay intaas aad uga badan tahay laakiin ma ogaan karno saraakiisha ruushka waxay si nidaamsan u diideen inay bixiyaan macluumaadka iyo tirada dhabta ah ee carruurta zarifna ayaa hadalkan ka jeedisay shir ay isugu yimaadeen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay si looga wada hadlo xaaladda kun iyo labaylabaatan carruur ah oo ilaa iyo hadda dib loogu celiyey dhulkooda waxay ugu baaqday beesha caalamka inay ku cadaadiyaan moscow inay kala shaqeeyaan soo celinta ilmaha iyadoo tiri ruushka waa in lagu qasbaa inuu ka soo baxo waajibaadkiisa sida waafaqsan sharciga caalamiga ah waa in lagu qasbaa in la oggolaado galaangalka dhulka la haysto in la joojiyo musaafurinta iyo muwaadinnimada qasabka ah iyo dhaqangelinta marin habaabinta maskaxeed ee carruurta iyo in la iska kaashado sidii loogu soo celin lahaa guryahooda ruushka ayaase beeniyey inuu si qasab ah carruur u musaafuriyey iyo inaysan jirin wax barnaamij ah oo ka socda gudaha ruushka oo ku saabsan carruur la korsado oo laga soo qabsaday aagga dagaalka sida uu sheegay vasili nabenza oo ah diblomaasi ruush ah nabenza ayaa sidoo kale yidhi carruurta agoonta ah ama kuwa aan ehelka lahayn waxaa lagu wareejiyey xarun xanaanada carruurta oo kumeel gaar ah ma jiro wax sal ku leh eedaynta ku saabsan ku qasbidda jinsiyadda ruushka ee carruurta yukrain ayuu sii raaciyey wuxuu sheegay in wareegtada ruushka ee lagu fududaynayo jinsiyadda ay si sahlan u siinayso carruurta fursad lagu heli karo dhalashada ruushka sababa bini'aadanimo awgood iyadoo aan looga baahnayn qofka inuu ka tanaasulo dhalashadiisa asalka ah ee yukrain laakiin maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ayaa si weyn uga soo hor jeesatay tallaabadaasi bishii maarj ee sannadkii laba kun saddex iyo labaatankii maxkamadda waxay soo saartay amar lagu soo xirayo madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo maraya lavova bilova oo ah guddoomiyaha ruushka ee xuquuqda carruurta maxkamadda i c c ayaa sheegtay inay tixgelinayso inay jiraan sababo macquul ah oo lagu aamino in tuhmano kasta uu mas-uul ka yahay dembiga dagaal ee musaafirinta sharci darrada carruurta sida qasabka ah looga wareejinayo aagga la haysto ee yukrain loona qaado ruushka bishii juun ee sannadkii laba kun saddex iyo labaatankii xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa ruushka ku daray liiska madow ee dembiilayaasha xadgudubyada ba-an ee ka dhanka ah carruurta yukrain oo ay ku jiraan dilalka iyo naafaynta carruurta iyo weerarada lagu beegsanayo iskuullada safiirka maraykanka u fadhiya qaramada midoobey linda thomas granville ayaa ku dhawaaqday in maamulka biden uu daba socdo xayiraadaha fiisaha ee ka dhanka ah shan sarkaal oo ruush ah taasoo la xiriirta kuluglaahanshahooda xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee yukrain oo ay ku jiraan musaafurinta qasabka ah iyo xiritaanka carruurta yukrain waxayna tiri ha qaldamin saraakiisha ruushka iyo ciidamada ruushka waxay galeen dembiyo dagaal iyo faldembiyeedyo ka dhan ah bini'aadannimada iyadoo ku eedaysay moscow inay tahay mid aan isbeddelin oo aan shalay ka muujinin carqaladaynta dadaalka caalamiga ah si loo aqoonsado loona soo helo carruurta maqan dibna loogu celiyo qoysaskooda si ay ula midoobaan
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay cabdiqaadir maxamed samakaab oo inala socodsiinayey warbixintaasi ee v o a diyaarisay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan f m ta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan f m ta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o e kuna xidhnow warka v o e iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o e ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o e somali com
haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinayo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno shirweynihii waddamada ku bahoobay bariga afrika ee lasoo gabagabeeyey toddobaadka aynu ka soo gudbinay magaalada caruusha ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka qayb galay waxaa looga hadlayay arrimo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa iskaashiga siddeedda waddan ee soomaaliya ay ugu dambeysay muddo hal sanana ay soomaalidu ku biirtay su-aasha dooda gaaban ee ku saabsantahay waxay tahay caqabadaha waaweyn ee ilaa iyo haatan hortaagan ma yihiin mid soomaaliya xilligan adag ay ka gudbi karto mise waxa ay soo kordhin kartaa fursado iskaashiga xagga ganacsiga dhaqaalaha iyo amniga ee waddanka soomaaliya colaaduhu ay ragaadiyeen waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya sandhool axmed geelle oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo saxaafi faysal abroone labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa sandhool axmed geelle waxaa kasoo wareegatay waqti la aasaasay waqti aada u dheer oo labaatan iyo afar sano ah oo rubac qarniya oo horumar badan iyo heerar kala duwan soo gaaray iyadoo lagu aasaasay saddex wadan islamarkaasina hadda ay marayaan sideed wadan oo wadanka ugu dambeeyey uu ahaa soomaaliya soomaaliya haddii aada fiiriso shirkan horumar ballaaran baa laga gaaray oo ujeedadiisu ahaa kobaca dhaqaalaha ganacsiga iyo nabadaynta iyo isdhexgalka arrimaha bulshada kaasoo ah geeska bariga africa inkastoo dowladihii u dambeeyey oo gala ay ka mid ahaayeen south sudan iyo soomaaliya soomaaliya waxaad moodaa inay tahay dowlad kasoo kabanaysa burburka shuruudo badan iyo dhibaato iyo infrastructure la-aan iyo wadda la-aan iyo boodhar la-aanba ay hayso haddana waxaad moodaa inay faa'iido badan ugu jari doonto taasoo macnaheedu ay tahay inay ka daba tagaan saxaafi faysal abrone bahwadaagta bariga iyo bartamaha waa gole aada qurux badan laakiin waxaa ku xeeran caqabado caqabadaha ugu badanna waxay kasoo butaacayeen dhanka soomaaliya soomaaliya waa dal runtii amerika kasoo kabsanaya burbur baaxad leh oo muddo dhowr iyo soddon gu qaatay waddanka waxaa weli ka maqan heerarkii jaangoynta siyaasadda waxaa maqan xadidkii iyo dhowridii xuduudaha waddanka oo weli ballanqan dadka soomaaliyeed waa dad curin iyo hal abuur leh laakiin waxay u baahan yihiin irkin dowladeed dowladnimadoodiina waa mid weli ula booco ku tukumayso waxaan qabaa bahwadaagta bariga iyo bartamaha soomaalidu xilligii ay ku biiri lahayd inaan weli la gaarin sababaha aan cuskanaya waxaa ka mid ah markaad ummad ku biirayso waxaad u baahan tahay inaad laylan tahay waxaad u baahan tahay bulshadaad ku beeraysa inaad la jaan qaadi karto dhinaca dhaqaalaha siyaasadda iyo jaangoynta noolaleed oo dhan intaa waxaa usii dheer dad yooga aan ku biirayna bariga iyo bartamaha waa dad malaayiin sano u dhaafayo dhaqan ahaan iyo muuqaal ahaan iyo diin ahaan waynu ku kala duwannahay innagoo intaasiba aan haddana inoo muuqato waxaa jiro wax loo yaqaano kobac maskaxeed dadka soomaalida inta badan waxaa ku dhacay wax loo yaqaano dhafoor garar ama waxaa ku dhacay waxaa saameeyey burburkii badnaa ee dalkeen maaragtay in badan aynu ku dhex jirnay marka anigu waxaan qabaa in dadka soomaaliyeed weli ay tahay in ay ka salgaaraan bal inay qaab kale wax u dhigaan
bacdamaha soomaaliya inay gashay laga rabay inay sideed sagaal xildhibaan ay gudbiso ay geyso ay aheed lala daahay wakhti dheera brosijarkoodii iyo xaqoodii la marsiin taasoo macnaheedu aheyd in baarlamaanka la geey la dedejiyo sharciyaqaan xeerar waxyaabahaasoo dhan waxaa moodaa in soomaaliya ay ku jirto siyaasado kaleo aada cariiri u ah ee ka daahday inay horumarkaas gaarto taa waa la dhihi karaa laakiin sida kale haddaad fiiriso dadka sida saaxiibkay waxaan la qabaa inay dadka soomaalida ay yihiin dad hal abuurayaala islamarkaasina ay hore u joogeen east africa iyo bariga africa ee horeyna ugu shaqaysanayen ee ka mid ahayd in loo fududeeyo qawaaniinkooda shuruucdooda iyo siday howlo u qabsanayen taa waa suuragal laakiin dhinaca wadooyinka horumarinta lacagii la bixinayey maxaan ku leeyahy looyarkii wasiirkii waxyaabahaas waxaa moodaa dowladda soomaaliya inay aada ugu gaabisay shuruucdiina ay soo waafajin soona dedejin dad aqoon leh oo horumar lana la keeni waa isla su-aashii saxaafi faysal abroone marka laga eego caqabadaha waaweyn ee aad ka hadlayso miyaanan dareensanayn ee dalkan kasoo kabanaya soomaaliya colaadaha ka soo daalay fursadaha badan ay ka heli karaan dalalkan technolojiga iyo dhaqaalahaba ka horeeya waa waa su-aal aada u mudan runtii fursado way jiraan laakiin fursadda waxaa ka horeysa aragtida xagta fursadda waddada ama wadiiqada aad fursadda ku geynayso waa inay tahay mid cad dadkeenna soomaaliyeed waan leelan dad badan oo caabqariyin ee aqoon-yahana ah laakiin weli waxaa ku xiran dabar dabarka waxaa loo baahaya inay dowladda ka goyso dowladda waxaa loo baahaya inay abuurto gole ka arrimiyo arrimahani haddaynan golahaasi jirin dowladda waxaa ku iman karaa xagaldaacin badan anigu waxaan qabaa in aynu dadka soomaaliyeed ay yihiin dad dun wanaagsan oo wax badan qabsan kara laakiin waxa ay qabsanayaan waxaa ka horeeyo daraasadayn haddaan wax la daraasadayn
sandhool maxaa kuu muuqda marka la eego qaabka looga faa'iidaysan karo fursadaha jira ee caqabadahana loo gudbi karo
runtii waxaa weeye fursad aada u weyn ayaa jirta dadka soomaalida iyagoo sharci daraa iyagoo sharci haysta iyagoo aqoon haysta iyagoo lacag haysta ayay ka ganacsanayeen shaqaynayeen in shuruucdaas loo dedejiyo dowladda soomaaliyana ay abuurto dad cilmi leh ninka saaxiibkay wuxuu sheegay inay keenaan dad aqoontoodii leh labada luqadood ku hadla yaqaana qualificationkii haysta brocedurekii maray baarlamaanka la geeyey loo codeeyey kadibna lasoo xulay sidaa inay ku yimaadaan kadibna ay helaan horumar dhaqsiya gaabkii dheeraa oo noo dhexeeyey waddamada bariga africa iyo annagana sidaa uu ku soo gaabsamo laakiin haddii ay noqoto inay daahdo aqoontiina daahdo dadkii kalena ay daahaan waxaa suuragala inaysan wakhtiga aan ka gaari weyno lana qabsan weyno ugu dambayntii saxaafi abroone luuqadaha lagu hadlayo ayaa cabashooyin ka muuqanayaan iyadoo lagu soo daray hadda faransiiska iyo sawaaxiliga soomaalidu afafka ay kaga faa'iidaysan kartaan ingiliishka marka laga reebo aad moodid inaanay inta kale aanay aada ugu muuqan afafka la adeegsanayo adoo taa eegaya maxaad xal u aragtaa anigu xal waxaan u arkaa marka xagga luuqadaha la yidhaahdo anigu oma arka wax dhib ah sababtaa dadka soomaalidu saan hore sheeg waa dad hal abuur badan waa dad u fudud in ay la qabatimaan luuqadaha sida hadda kiswaaxiliga iyo soomaaliga iyo ingilishka iyo faransiiska waynu leenahay dad cabqariyeyn ah oo intaba ku hadlo dadkaa waxay u baahan yihiin in loo furo wadiiqadii haykalka dowladeed ay arrintan ku agaasimi lahaayeen dadka soomaaliyeed waa dad saan mar waliba ka kalib keeni kara meelaha ay ku so laakiin waxaa maqan hanaankii dowlada ee lagu jaangoyn lahaa waayo qof ama koox waxaa waxaa riixda oo erkisa waa dowlad dowladdeenna waxaad moodaa inay weli ka gaabsanayso inay hesho golihii baan ku yacni hawshan fulin lahaa ama la falgeli lahaa halka ugu dambeeya waxaan u arkaa bulshada soomaaliyeed fursaddani waa mid muuqata laakiin u baahan raganimo dulqaad iyo in laga midho dhalin karo dhibinta halkaa taal ugu dambayntii sandhool marka la eego lacagaha la bixiyo xataa dalalkii naga horreeyey soomaaliya ka horreeyey lacaga badan lagu leeyahay marka adoo aragtaadana raacsanayo waxaa kuwa muuqda qaabka ay ku buuxin karaan xildhibaanada ka sokow ee shuruudaha kale adag ee hor yaalla sidii dalalkii ka horreeyay ay la tartaminayo runtii arrintaas waa arrin jirta lacagta lacag membershibaa jirta dowlad walba ay galayso toddoba milyan lacag kor u dhaaftaa la dhiibaa sanad kasta iyadoo ay ku baxayso arintaa jaangoonteedii shaqaalaheedii maxaan ku leeya member of parliamentiga dadka baarlamaanka ka mid ahaala wasiirkii sharciyaqaankii systemkii waxaa moodaa wadamada qaarkood haddii ay dalbadaan intaan soo diyaarinayno waxaa suuragal in discounti loo sameeyo ama qiimo jab oo markaa ay dhahaan intaana laga cafi intaabaan bixinaynaa laakiin waxaan xaqiiqe ah oon la iloobi karin soomaalida system shaqaynaya ay raalli ka yihiin oo wanaagsan iyo dad wanaagsan haddii loo sameeyo soomaalida joogta tanzaniya kenya iyo south sudan ayaa ku filan inay bixiso membershibka ay dowladda ka kabo aad ayaad u mahadsantihiy kuwaasi waxay ahaayeen sandhool axmed geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo saxaafi faysal abroone doodii gaabna intaa hila joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqo saa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay yaasiin ciise wardheer oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban gabagabada idaacaddeenu haatanna dhegeystayaal joognaaye aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa isla markaana aynu ku wada nasanno codka ah maxamed sayiid cabdi b k
calafkoo iskembado ceeshlaygu kadaro cusub iyo dhulbadla cagahaaga cagahaaga dhigila calafkoo iskembado ceeshlaygu kadaro cusub iyo dhulbadla cagahaaga cagahaaga dhigila isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kuu yahay
talamaan canaadeen caqligaagu keeno oo kumacaasiya nabid haddaad qaadda calanka codkaasi maxamed siciid biike ayaana ugu dambeeyey dhegaystayaal idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo sidee cajaban sidee cajaban ah